habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso bisha oktoobarna waa afar iyo labaatan sanadka labada kun laba iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawi iyo dunida waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee maaliyadda britain rishi sunaag oo noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaas rishi sunak hawlo aad aad badan baa horyaala intaad ogsoon tahay dalkan ingiriiska dhaqaale ahaan runtii meelo badan dhibaatooyin badan baa yaa yaa yuu marayaa cirbarar badan baa jira wuxuu hadda maraya ilaa toban boqolkiiba aad buu u hooseeyaa lacagta geeska ama starlink waxa la yidhahdo hoos buu u dhacay
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka ileeska v o a oo ku saabsan waayihii hore ee ciyaaraha kubadda cagta soomaaliya runtii marka hore waxaa kubaddan waddankan ka hirgeliyay komyuuni talyaaniga ah afartameyadii kadib wuxuu asaasay kooxo oo tobaarka jenyo ilaa duu guuroon yahay kooxo kaleo asaasay waxaan lagu ciyaari jiray meeshan shabeelle hadda ay dhahaan oo shabeelle jaamacadday ku yaasho meeshaasuu garoonku ahaan jiray
ururada siyaasadda somalilan oo bilaabay inay soo bandhigaan taageerayaashooda qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka riishi sunaag oo ah nin asal ahaan ka soo jeeda hindiya ayaa lagu wadaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee britain kadib markii ay tartankii isaga hartay haweeney la tartamaysay iyo ra-iisul wasaarihii hore boris johnson oo isagu xalay ku dhawaaqay inuu ka baxay tartanka riishi sunaag ayaa noqonaya ra-iisul wasaarihii ugu horeeyey oo british asian ah sidoo kale sunaag oo sagaal iyo afartan jir ah ayaa noqonaya ra-iisul wasaarihii ugu yaraa ee ingiriiska soo mara tan iyo lord liverpool oo talada ingiriiska qabtay sanadkii kun iyo siddeed boqol laba iyo tobankii beri oo talaado ah ayuu xilka kala wareegi doonaa haddii maanta lagu dhawaaqo ra-iisul wasaarihii kasoo ra-iisul wasaarihii isaga ka horreeyey liis truss oo xilka iska casishay toddobaadkii hore kadib sagaal iyo afartan maalin oo ay haysay xilka xafiiska ra-iisul wasaaraha warkan oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan qeybaha hore ee idaacadeenan caawa saraakiisha bangaladesh ayaa sheegay in boqolaal kun oo ruux ay ka daadgureeyeen deegaanada ay dadka ku badan yihiin ee koonfurta iyo waqooyiga halkaasoo ay kusoo wajahan tahay duufaan xoog leh caawa ilaa iyo beri oo talaado ah isniinta maanta ah saraakiishu waxay sheegeen in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay duufaanta ilaa iyo saddex iyo soddon kun oo ka mid ah qaxootiga rohingya ee kasoo cararaya colaada mayanmar ayaa lagu wargeliyey inay guryahooda ku nagaadaan duufaanta sidrang ayaa oo ku socota xawaaro dhan siddeetan iyo siddeed kilomitir saacaddiiba ayaa la saadaalinayaa in aroornimada hore ee beri oo talaado ah ay ku habsato magaalada khebabara oo ku taalla koonfurta dalka bangaladesh sida ay sheegtay qaramada midooda bangaladesh ayaa ka mid ah dalalka uu sida ba-an u saameeyey isbeddelka cimilada tan iyo bilowgii qarnigan wiil dhallinyaro ah oo dhammaadka sanadkii hore afar arday ku dilay weerar uu ku qaaday dugsi sare oo ku yaala gobolka michigan ee dalkan maraykanka ayaa maanta qirtay dhammaan dacwadihii lagu soo oogay ethan cramley ayaa qirtay dhammaan afar iyo labaatan ceed oo loo soo jeediyey oo la xiriiray dil iyo dhaawac uu u geystay arday dhiganaysay dugsiga sare ee oxford ee koonfur galbeed ee gobolka michigan wiilkan oo hadda ah lix iyo toban jir ayaa wajahaya xabsi daa'in hase yeeshee qareenadiisa ayaa codsanaya in lagu rido xukun ka khafiifsan xabsi daa'in dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qeybaha nooga harsan idaacaddeenna caawa habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a sidii aad warkaba ku maqasheen wasiirkii hore ee maaliyadda ee dalka britain riishi sunaag ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaas kadib markii uu ku guuleystay tartankii hogaanka xisbiga conservative-ka wakaaladda wararka ee reuters ayaa tabinaysa in sunaag oo labaiyo afartan jir ah uu ka mid yahay siyaasiyiinta ugu qanisan dalkaas islamarkaana uu noqonayo ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee aanan cadaan ahayn ee uu dalkaas yeesho waxa uu ka guuleystay gabadha siyaasadeeda lagu tiriyo meeldhexaadka penny morden oo ku guuldaraysatay inay hesho tiro ku filan oo ah mudanayaasha baarlamaanka xisbigaasi iyadoo horeyna uu tartanka uga baxay ra-iisul wasaarihii hore boris johnson oo sheegay inuusan xisbiga midayn karin sunaag ayaa waxa uu u tegi doonaa boqor jarleska saddexaad si uu uga codsado inuu soo dhiso dowlad haddaba doctor nuur xasan oo ka tirsan jaamacadda north kent college ee dalka britain ayaa xuseen barre uu goordhoweyd khadka telefoonka kula xiriiray isagoo uu weydiiyey guusha sunak walaal rishi sunak oo ah saad sheegtay nin kasoo jeeda waalidkiis ay kasoo jeedaan dalka india inkastoo ay ku dhasheen geeska africa kenya iyo tanzania horta waxa weeye waxaa intaana ka jawaab su-aasha waxaa haboon inaan fiirino sida uu ku yimid rishi sunak rishi sunak wuxuu ahaa wasiirka lacagta xilligii labada kun laba sano ka hor inta uusan boris johnson uusan dhicin dowladiisii kadib wuu iska casilay markii boris johnson waxyaalo badan oo lagu sheegay inuu macnaha khaday xilligii uu socday covidka ama cudurkii covid nineteen kadib markuu iska bedelay iska macnaha ka degay xukunkaas waxaa dhacday in uu usoo tartamay ra-isul wasaare gabadhan lisa trus la yidhaahdo ay ka guuleysatay kadib waa kii lis iscasishay dhowr maamul ka hor waxaa marka dhacday in marka dib ugu soo noqday inuu isku nooleeyo tartankiisii marka hadda waxa guushiisa ma aha guul runtii uu tartan ku galay waa mid coronation haas kala lagu yidhahdo ama caleemasaar dadkii la tartamayey oo kamid ahaa ra-isul wasaarihii hore boris johnson oo markaa xukunkii haray tartankii ka haray iyo gabadhii hadda ugu dambeysay ayadana oo ayadana ka hartay tartankii ay kula jirtay marka guushiisa marka waxaan dhihi karnaa waa guul caleemasaar ah oo ay marka marka dambe xisbigan hadda hadda xukunka haysta ee maxaafidka ay ay ay isagu keligii ay noqotay inay doortaan maxay yihiin howlaha horyaala rishi sunak howlo aad aad badan baa horyaala intaad ogsoon tahay dalka ingiriiska dhaqaale ahaan runtii meelo badan dhibaatooyin badan baa yaa yaa yaa yuu marayaa sicirbarar badan baa jira oo hadda maraya ilaa toban boqolkiiba aad buu u hooseeyaa lacagta geeska ama starlink waxa la yidhahdo hoos buu u dhacay marka dollarka la barbar dhigo brexit baa jira weli ood ogsoon tahay suuqa ugu weyn ee ingiriiska ay ka ganacsan jireen wuxuu ahaa suuqan yurub suuqaasna way ka baxeen hadda marka howlaha horyaalla waxa weye inuu ku dejiyo si uu soo saaro sidii uu xakamayn lahaa sicirbararka dalka ka taagan inuu muxuu ahaaye dhiirigelin ku muujiyo waxa suuqa la yidhahdo saad ogsoon tahay lesa tras waxaa riday inta badan waxay ahaayeen marketka waxa la yidhahdo suuqa ayaa riday oo markii ay shiftay inay canshuurtana ay ka dhimayso dadka lacagta badan haysta aysan tarayninna ka jiraynin waxaan public spendingka la yidhaahdo ama lacagta lagu bixiyo dhisida dalka kadib markaas ayaa suuqii hoos u dhacay marka howlo badan baa riki hore yaalla rishi hore yaalla oo ay kamid tahay inuu dejiyo sicir bararka inuu marketka ama suuqa uu dibadejin ku sameeyo oo uu sheega inuu dhaqaalaha waxaynayo canshuurta iyo spendingka inuu ka hadlo marka howlo aad u fara badan baa horyaalla rishi ilaa iyo hadda ma ka hadlay sida uu u wajahayo howlahaas maya waxaa la sheegayaa hadda ma warku uu soo baxay oo ay ka hadhay gabadhii la tartamaysay laakiin waxaa la sheegayaa in berito laga yaabo inuu prime minister officially laga dhigo ra-isul wasaare laga dhigo maantana laisku hagaajiyey wixii la qaban lahaa lakin waa la ogyahay rishi waxa uu damacsan yahay rishi wuxuu rabaa inuu canshuurta kor u qaado wuxuu damacsan yahay inuu public spending waxa la yidhahda uu yareeyo waxyaala fara badan oo uu sheegayna way jireen oo ku aadan bararka marka infact waxyaalaha ugu darana waa inuu ka doodi jiro waxay ahayd haddii uu canshuurta yareeyo inay imaanayso waxaan lagu yeero mortgageka ama guryaha la iibsado oo kor u kacaysa interestkii la saaray marka inta badan hadda waxa uu xooga saaraya waxa weye sidii uu at least marketka uu u dejin lahaa sicir bararkan waxa uga qaban lahaa kaasi waxa uu ahaa doctor nuur xasan oo ka tirsan jaamacadda north kent college ee dalka ingiriiska wuxuu u waramayey xuseen barre aadan haatan kenya madaxa hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga u n h c r philipo grandi iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa maanta booqday xeryo ku yaala dhadhaab oo ay ku nool yihiin qaxooti kasoo barakacay abaaraha ku dhiftay koonfurta soomaaliya wafdigan waxaa qeyb ka ahaa barasaabka gaarisa nadiif jaamac iyo ergeyga hay-adda u n h c r ee qaxootiga geeska africa maxamed cabdi afi wariye cabdisalaam salas oo v o eeda uga soo warama xeryaha dhadhaab ayaa warbixintan noo soo diray buulubakti oo ah madasha saldhig ah qaxootiga cusub ayaa maanta martigelisay wifdi heer caalami ah oo ay hogaaminayaan philip garandi oo ah madaxa fiiska u n z r iyo gafanaha koontiga gaarisa mudana nadiif jaamaca wafdigan oo socdaalkiisa ku sheegay ukuurgelidda nolosha ay ku sugan yihiin qaxootiga cusub ee ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay gobollada gedo bakool baay iyo jubbooyinka wafdigan oo ka soo degay garoonka diyaaradaha dhadhaab ayaa si toosa u gaaray buulobakti oo ah xarunta barakacayaasha ay ku nool yihiin iyadoo halkaasi ay ku sugan yihiin kumanaan qaxooti ah oo ka soo barakacay abaaraha kuwaas oo aan helin wax gargaar ah gafanaha koontaga gaarisa nadiif jaamac ayaa warbaahinta u sheegay safarkan iyo wuxuu u daaran yahay hadda coleyshka uhor anigu nugu dhacayaa marka annagta hadda waajibkana saaran dadkeenna dadkan dhimaaday waa walaalaheen weeyaan waa dadkeenna waa dad masaakiin oo rayid ah oo soo qaxay bal wixii aan u qaban karno umbaan ka hadlaynay anig iyo maanta ninka yuenka u weyn annagoo doonayn inaan la kaashano dowladda dhexe national governmentiga in colaysyaha jira la qaado oo dadkan inta la kari karo maaragtay wixii sax ku soo galay oo qaxootinimo sax ku soo galay maarata in la soo dhoweeyo oo muxuu ahaa loo fududeeyo hawsha loo fududeeyo dhinaca kale ambasador maxamed cabdi afi oo ah wakiilka u n ziyaar u qaabilsan arrimaha geeska afrika ayaa v o eeda u sheegay inay la kulmeen qaxooti aada u dhibaataysan kuwaasoo u baahan in si deg deg ah loogu soo gurmado aad iyo aad u mahadsan tahay safarkan waxaa nagu weheliyey oo na hogaaminaya philipo grandi oo ah xogayaha guud oo hay-adda qaramada midoobey qaxootiyaha adduunka oo maanta dhadhaab jooga si markaa loo qiimeeya loona loona dirso dhibaatooyinka dadka qaxootiyaha dhadhaab ku nool ay ku haasta iyo kuwa haddaba soo galaya oo abaaraha soomaaliya maaragtay aafeeyeen oo halkan soo galaya saaad u arkaysa dadka dhibaato badana ka muuqata waxaana rajaynaynaa inay howshan maanta ay wax ka bedeli doonto ololeenta loo baahan yahay inay dadkan halkan ku dhibaataysan ay dhaqaalo iyo ay helaan caawanaad ay helaan ambasador halkii dadka dhibaataysan ay ku noolaan ayaa maanta taagantihiin maxay indhihiinu qabteen wax aad iyo aad looga xumaado weeye runtii dadkan dhibaato xoogley ku nool yihiin hooyey fiican ma haystaan gaajo ayay runtii aad u sheegan hayaan oo si hadda soomaaliya dhowr maalin bay joogaan dowladda kenya nidaam ay dejiso la yidhaha registrationka ayaa aad iyo aad cagajiid baa nooga muuqda dowladda ayaan kala hadli doonaa hay-adaha caalamka oo caawiya shacabka ceenkan oo kalahana high commissionerka wuxuu diyaar u yahay inuu maarata olole u dira marka aad iyo aad runtii wax aan ka xanuunsan aan u aragnay waxaan rajaynaynaa inay maaragtay tillaabo laga qaadi doono insha allah waxaa tahay mas-uul xil sarakaha u n z r baayaha way badan yihiin maxaa idinkaga qorshaysan horta waxaa nooga qorshaystan in la arko baahida meesha ka jirta waana loo imaada waa la arka kadib wixii laga qaban lahaa marka in loo tabaabashaysto la noqdo laga tashado dadkan si loo soo gaari lahaa si deg deg ah aad iyo aad ugu faraxsana inuu governaga countigan garis oo shirkan ugu hogaaminaya marka wax walba oo dadkan lagu caawin kara furitaan cusub ha noqoto haro cusub ha noqoto inta waxaa lu diyaar yahay in loo sameeyo ugu dambayntiina wafdigan oo hogaanka u ahaa philip garandi ayaa socdaalkooda wuxuu ku soo aadayaa iyadoo qaxooti ka badan siddeetan kun ay dulsaar ku yihiin qaxootigii horaan ugu diiwaan gashnaa xafiiska u n z r iyadoo qaxootigan boqolkiiba sagaashan ay yihiin kuwo aan helin gargaarka samafalka ah qaarkoodna aysan haysan biyo cunto iyo hooy waxaana isbuuc kasta xeryaha soo gaara barakacyaal dhibanayaal u ah abaarta ka jirta koonfurta soomaaliya cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
mahadsanid cabdisalaam tababaro la xidhiidha nadaafadda oo bulshada lagaga wacyigelinayo xanuunada faafa ayaa loo qabtay gudiyada xeryaha barakacyaasha ee ku dhex yaal xaafadaha boorama sida warbixintan uu ku eegayo waryaheena haashim sheekh cumar good gudiyada xeryaha barakacayaasha ee ka dhisan xaafadaha magaalada boorama ayaa loo qabtay tababar iyo aqoon kororsi la xidhiidha kor u qaadista fayadhowrka iyo nadaafadda xilli ay magaalooyinka somalilan qaarkood ay ka jiraan xanuunada ay keento kaneecada iyo xumad saamaysay caruurta iyo dadka waaweyn taas oo loo baahan yahay in bulshada barakacayaasha ah lagu wacyigeliyo faa'iidada nadaafadda iyo fayadhowrka u leeyihiin ka hortagga cudurrada faafa sida uu sheegay guddoomiyaha ururka samafalka ee ayodha idiris faarax muuse oo ururkoogu tababarkan u qabtay barakacayaasha boorama tobabarkan saddexda cishaa ay halkaan u fadhideen wuxuu qayb ka yahay mashruuc fayadhowrka iyo sanitationka lagaga shaqaynayo oo ka socda labada gobol ee awdal afartii xero ee barakacayaasha xaddi hayayaabo qoorgaab iyo faaraxyo xaafadaha ka timaadeen in aqoontii halkan laydinku tababaray aad ku celisaan oo aad ka shaqaysiisaan ku wacyigelisaan wixii halkan aqoontii laydinka baray muddada saddexda cishaa laydiin dhigaayay inaad ku tababartaan ood iyagii dib ugu wacyigelisaan anad ka shaqayn doontaan muddo inta mashruucu socda haddii ilaaha idhaahdo waxaa kaloo ogtiin magaalada inay xumad aan la garanayn weli magaceeda iyo kaneecoba ay ku jirto magaalada waxyaabahaasna waxay ka dhashaan uun nadaafad darrada runtii ayay ka dhashaan haddii la nadiifiyo xaafadaha iyo guud ahaan degmada aynu deganahayba iyo xeryaha ka timaadeenba waxaa kor u qaadmaya caafimaadkii baa kor u qaadmaya ilmaha nafaqadiisiiba hagaagaysa wax caafimaadkeenniba hagaagaya guddoomiyaha ururka samafalka ee ayodha idiris faarax muuse ayaa u mahad ceshay hay-adaha mashruucan kala qayb qaatay een ahaa maalgelintiisa iyo wasaaradaha wada shaqayntu ka dhexaysay somalilan marka hay-adda u s aid oo mashruucan maalgelinteeda lahayd aad baan ugu mahadnaqaynaa iyo dadka maraykankaba dowladda maraykankaba waxaa kaloon mahadnaqaynaa hay-adda unisef oo maamulaysay mashruucani muddada uu soconayo waa annagoo hay-adda ayoodha ee samafalkuna way gudbinaysa hadda samafalka ayoodhana iyadaa fulinaysa muddada tobanka bilood oo mashruucani socdo wasaaradaha biyaha caafimaadka iyo xafiiska hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka oo qayb weyn ka ahaa runtii nala shaqeeyey iyagii madaxdoodaba aad baan ugu mahadnaqaynaa howlwadeenada wasaaradda caafimaadka ee gobolka awdal ayaa iyaguna kulankan uga faa'iidaysanayay wacyigelin la xidhiidha farriimo caafimaad oo ay bulshada u gudbinayeen toddobaadadan oo la xidhiidhay xumadda cusub ee magaalooyinka qaarkood ka jirta sida layskaga ilaalin lahaa iyo siyaabaha looga gaashaaman karo sida uu idaacadda v o a isaguna u sheegay doctor maxamuud ismaaciil oo ka mid ah howlwadeennada caafimaadka ee gobolka awdal oo ah madaxa wacyigelinta wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka awdal ka wasaaradda caafimaad ahaan xilligan lagu jiro wasaaradda caafimaadku waxay ku dadaalaysaa in kor loo qaado wacyigelinta dadweynaha ama bulshada maadaamay jiraan xanuunno cusub maadaamay jirto xumad maadaamay jirto kaneeco waxa keliya ee wasaaradda caafimaadku ku dadaalaysaa waa in kor loo qaado wacyigelinta xubnaha gudiyada xeryaha barakacayaasha ee ka jira magaalada boorame ee qaatay saddexda maalmood ee tababarada la xidhiidha nadaafadda iyo fayadhowrka ayaa tilmaamay in waxyaabaha ay ka faa'iidaysteen tababarka ay usii gudbin doonaan xarumaha ay ka socdaan ee barakacayaasha waxaan rajaynaynaa markaan ku noqonno goobaha yaga inaan dadka si fiican intaanan qaadanne duruusa ama cashara ah aan dadkana barno u sheegno fayadhowrka hagaajiyaan idhaahno qashinka iska fogeeya aan idhaahno aduu any time nadaafadda hoos timaado inaan anaguna haddii beedankiisa leeyahay dadka u geyno waana naga go'an tahay berri baanan bilaabaynaa biidnillaah muxuu ahaa dadweynaha iyagana kolley waa dadkii aan kasoo aan dee la goobta ahaynoo iyaguna ayna si fiican noola shaqeeyaan ku dadaalaynaa inaan xilkaana la saaray ka guddi ahaan aan ka soo baxno ayaanu ku dadaalaynaa haashim sheekh cumar good v o a boorama
aad ayuu u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ilayska v o a waa kan maxamed colaad xasan
lanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan aan ku eegayno waayihii kubadda cagta soomaaliya ay soo martay kubadda cagta soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan inkastoo soomaaliya ay lahayd berisamaadkii tartamo iyo kooxo aad loo jecel yahay haddana ma jirin guulo waaweyn iyo koobab waaweyn oo caalami ah oo uu qaaday xulka qaranka soomaaliya dhowaan xulka toddobiyotobnsana jirada soomaaliya ayaa ku guulaystay koobka ciyaartooyda dhigooda ah ee bariga iyo bartamaha afrika guushaasi waxay qabsatay dareenka soomaalida oo guul sidan oo kalaha ay ugu dambaysay kii markii kooxdii junior-ka xulka qaranka soomaaliya ay ku guulaysatay koobkii bariga iyo bartamaha afrika ee lagu qabtay magaalada muqdisho guushii dhoweyd ee xulka qaranka ayaa dhinaca kale ku abuurtay gocasho iyo hilow ciyaartooydii berisamaadkii ee kooxihii heerka koowaad iyo xulka qaranka soomaaliya cabdi faarax geele macallinkii hore ee xulka qaranka soomaaliya una soo cayaaray kooxdii dowladda hoose ee minishibio ayaa ka warramaya sida kubadda cagta casriga ah ee soomaaliya ay ku soo bilaabatay runtii marka hore waxaa kubaddan waddankan ka hirgeliyay komyuni talyaaniga ah kontu afartameeyadii kadib wuxuu asaasay kooxo oo tabaarka jenyo ilaa duu kuuroon yahay kooxo kaleo asaasay waxaan lagu ciyaari jiray meeshan shabeelle hadda ay dhahaan oo shabeelle jaamacadday ku yaasho meeshaasuu garoonku ahaan jiray kadibna waxau dhisay talyaanigii istaadi koni magacaasuna waxaa iskale magac talyaani waaye marka kooxay soomaaliya saasay u dhismeen markii dambe kacankaa yimid kooxay dowladdaa timid dowladda xurnimayaan qaadanay waxaa dhismay kooxyaal soomaaliya xoogga biliiska tabaarka la dhahay weli iyo jenyo kooxo badanaa dhismeen kadibna soomaaliya markaas waxay gaartay heer macnaha ciyaartooy fiicana waxay ka imaadeen cadan saciid ducaale kiila ilaaduu kuuroon yahay saciid ismaaciil qaarna waxay ka imaadeen etoobiya gariile iyo ilaaduu kuuroon yahay duru ciyaartooy fiican waa beri ciyaartooy fiicana ka timid marka ay ku joogi ciyaarihii kore u kaceen aad iyo aad ciyaaro fiican ciyaartooy fiicana ka soo baxday marka kadibna annagaa ku soo birna ciyaaraha toddobaatan lixdan ku soo biri dowladda hoosaanu ciyaarayay marka wakhtigaas soomaalida wax guul la gaari ma aysan jirin horseeda mar waxay gaartay ilaa dukuuroon yahay final ay samaysay barigii bartamaha kooxaha iyo juniorka hadda nuur amiin koobkan uu qaaday ayagana intay ku qaadeen under seventiinka guulaha la gaaray wakhtigaasaasay ahaayeen mukhtaar maxamed axmed oo loo yaqaano mukhtaar coti wuxuu isna u soo ciyaaray naadigii batroolka iyo xulkii qaranka soomaaliya waxuu ka warramayaa waxa uu ka xasuusto waayihii kubadda cagta soomaaliya runtii waxaan aadaad u xasuustaa ciyaarihii jaamacada carabta nima dheelin ciyaarahaas kun sagaal boqol todobatii sagaalkii eedeyn ciyaarahaas aniga waxaan soo galnay micnaha kaalintii labaad ayaan soo galnay ciyaaraha carabta waxayna ahayd xul aad iyo aad u fiican oo aad iyo aad isku dhelitiran oona ay galeen jaamacada carabta oo lagu qabtay magaalada muqdisho xulkaas aad ay u fiicnaay xulo kale oo aan ku jiran oo dambeeyana waa heer kale ayaan soo gaarnay heerkii micnaha inkastoo marar qaarkoodna loogu badinaya penalty aan ku haraynay oo haddaan tusaalaankaa soo qaado isrereebka ciyaaraha bariga bartamaho kale oo loo aadaa ciyaaraha adduunko kale kenya ayaa nagu reebtay penalty kick oo magaalada xamar waxaan u badan hal iber haddana waxaan u tagnay nairobi ayagana hal iber ayay noogu badiyeen sidii imika waxna loo dhigay rigoorada noogu badiyeen haddana kadibna waxaan sii aadnay haddana ciyaarihii bariga bartamaha uganda isla markaas ayay eeday haddana isla sam tiimkii qarankii kenyaatiga jaada haddana ciyaarahaasi qaybtii labaad inoo isu gudbeen oo aniga iyaga isu dhibcin noqon haddana sidoo kale haddana penalty ayay noo badiyeen runtii waana nasiib daro waxaa kaloo jirto oo aan xasuustaa rabana inaan inta ka caddeeyo jaaliska voice american aan u sheego micnaha dadweynaha soomaaliyeed ciyaaraha jecel iyo wixii micnaha duboson oo ah jireen cayaar waxaa jira loo qabtay magaalada muqdisho kun sagaal boqol sideed iyo kowgii oo aan cayaarihii juniorka under tobani ahayeen kuwaas oo labaatanka wixii ka yaray ahayeen runtiina waxaa u sheegaya soomaalida inay qaada ciyaarahaas laakiin waxaan wadankan soomaaliya ayaan ku qaadna cayaarihii under tobaniga ahayeen bere bartamaha africa ayay ahayeen waxaa loo qabtay magaalada muqdisho loo qabtay waxaa macalin oo ahay macalinkii oo close oo jarmanka assistan waxau ahay macalin cumar canjest allah naxariistay iyo macalin cabdi xasan oo sana badda iyo naadiga muqdisho kala wateen hataa ciyaaraas waxaa noo dheelaya oo ka mid ahay macalinka hadda wato nuur amiin ciyaaraas oo wanala qaaday koobkaas wanala qaaday runtii muxyidiin camar khamiis oo isna ka tirsanaa ciyaartooydii xulka qaranka soomaaliya ee sideetameeyadii ku guulaysatay koobkii ciyaartooyda da'doodu ay ka hooseyso labaatan sana jirada ee bariga iyo bartamaha afrika ayaa dib u xusuusanaya waayihii kubadda cagta soomaaliya
walaahi waxaan ka xasuustaa xiliyo badan ayay soo martay marxalado badanayba soo martay ilaa haddii aan ka soo bilaabo waagii dhinacii ismaaciil gariire iyo allah u naxariistee ninkii la oran jiray saciid ducaali iyo dhinacan kalena bin shaakir iyo killer iyo scott iyo raggaasna taariikh ayay ku lahaayeen jiilba jiil ayaa bedelayay annagana waxaan bedelnay jiilkii binshaakir iyo ku xigay ayaan bedelnay cabdishakuur iyo ku xigay maasha allah saan kuu sheegay jiilba jiil ayuu bedelay yacni qaranka ugu fara badnaa anaga hadda ninka macalinka u ah nuur dhahayo waa isla cayaareynay waa isla qaadnay koobkan east central africa isla qaadnay asagoo cayaartooy ah iyo anigoo cayaartooy ah anagu janis waxaan u helnay siddeetankii inaan ku guulaysano bariga juniorkii bariga iyo bartamaha africa anoo nuur la garab safan yahay aniga iyo nuur iyo waa fara badnay yuusha qaaq muxudiin xaaji muunye waa la fara badnaa adi dhallinyaro markaa soo kacaysay ayaan ahayn oo marka hore qaranka koowaada noola magacaabay waxaan kasoo cayaarnay niyaami markii kabacdina qarankii anagoo aadaan u yaryareen macalin waxaa noogotay jarmala oo la yidhahda clos abenhouse soomaaliya marka laga reebo koobkii juniorka qaranka ee sanadkii kii ay qaaday ma jirin koob caalami ah oo ama heer gobol ah oo ay qaaday waana sababta keentay in guushii dhowaan uu gaaray xulka qaranka ee todoiy sana jirada soomaaliya loo arko guul taariikhi ah soomaaliduna ay u dabaaldegto dal iyo dibad cabdi aadan jibriil isna waxa uu soo ciyaaray naadigii waxool iyo xulkii qaranka soomaaliya waxa uu aaminsan yahay in tasiilaadka xarumaha jirdhiska oo yaraa iyo maalgelin la'aan ay sabab u ahayeen in ciyaartooydii hore ay guulo waaweyn ka soo hoyn waayaan tartamadii ay ka qaybgalayeen runtii sababaha oo koobka loo qaadi karin wax kale ma ahayn runtii dhaqaalo badan oo kooxaha iyo dadka ciyaaraya la gelin jiray ma jirin waagaas runtii waxaa yaraa xataa meelaha jiimka ah oo lagu ciyaaro oo lagu jirkana lagu dhiso fasiilitooyinkaasoo dhan ma jirin runtii waayahaas laakiin maanta waa aragtaan adduunyadao dhan facilitigaas ayaa jira oo qofka markuu jirkiisana sii dhiso annaga usually mostly waa la ordi jiray yno exerciseka saas ahaan jira kubaddan si fiican loo ciyaari jira laakiin jiimka waa nagu yaraa soomaaliya oo kale annagoo kale ase waxool horta opportunityga aan haysanay waxay iska ahayd waa naxariisnaan jirnay at the same timena garoonkeenana meesha ku dhex ooli jiray runtii laakiin kooxaha kale qaarkood waxaa laga yaabaa koox aan xataa garoonkii aanan lahayn mii fahamtay you know sometimes annaga intay noo imaadaan ayay garoonkeena ku alimiintayn jireen marka xoogaa facilitigaasna dhibka waa keeni karay oo soomaaliya waxyaabaha horumarka iyo sportiga si fiican ugu gaari waaye sboortiga ayaa lagu tilmaamaa aalad ka celisa dhallinyarada duufsiga iyo dembiyada islamarkaana la dagaalanta qabyaaladda macalin geele ayaa xusuusta doorkii ay kubadda cagta ka soo ciyaartay sagaashameyadii isufurka magaalada muqdisho oo dagaalla ay u kala qaybiyeen laba dhinac waxaa jiri qad cagaaran wax dhalla sameeye qadkaas cagaaran waxa jiibiya isboortii u ahay xaggan waa lagu ciyaaraya isbartiba muqdisho intan waa lagu ciyaaraya marka isugudubkii waxaa u keenay dadka inay isdhexgalaan marka isboorti waa shay kale lagula dagaalami kara qabiil iyo muqaadiraadka iyo waxa lagu horumari kara bulshada inay madowda waa aragtay garoonka imisaa qof aad iskugu imaanayso oo qabiilo kala duwan maxay kala taageerayaan koox qabiil markaas ma jirno cabdulqaadir muuse xuseen oo loo yaqaano nuuraaye wuxuu isna u soo dheelay naadigii badda waxa uu ka mid yahay ciyaartooydii qurbaha u soo cararay ee aan joojin dadaalkii isboorti kaalinna ka soo qaatay tartamo lagu qabtay dalka kanada nuuraaye ayaa sheegay in kubadda cagtu ay door ka qaadato isdhexgalka bulshada walaahi waa cayaaraha waxa keliya oo ugu wanaagsan oo dadka laysugu soo dhawey karo cayaaraha waaye for example annaga intaan ka baxnay waxaan aadnay ninety six sweden dadka aan ku soo baranay ninety six ilaa hadda walaalaa nahay waxaan aadnay ingiriiska dadkaan isku soo baranay walaalaa nahay dad iskugu dhowaanahay hadda markay inta yimaadiin madaxay noo saareen anaga ingiriiska markaan tagno madaxaan u saaranahay waxay ku tusiyahay cayaaraha inay mataqaanaa dadka isku barta cayaaraha inay qabiil shaqa ku laheen ay mataqaanaa wax walbana ayaga iskaaga dhow yihiin marka cayaaraha waxaa keliya oo dadka la isugu soo dhawey karo qabiil lagu baabi'i karo waa cayaaraha waay cayaaraha gobolada markii la dhaho oo gobolada hadda gobolada markay imahayn waxay yimaadeen muqdisho hotel ay ku degaan marka waxay ku tusiyahay qofka marka hotel lagu dejiyo hotelka asoo ku jiro haddana oo soo baxo oo magaaladiisa uu soo noqdo waxay qofay isyaqaaniin ma leh annaga gobolada marka gaalkacaan u soo dheelay waxaan u soo dheelay jorgan u soo dheelay seventy sevenki waxaana la keenay shangani ana la keenay saaxiibka guriga la dejiyo kan kale guriga la dejiyo waxay ku tusiyahay marka inay mataqaana isu soo dhowaasho walow hadda ee ammaanka oo mataqaana inta badan oo xun yahay gobolada iyo sida loo qaban jiro gobolada lagu qabto gobolada qaarkood lagu soo dheelo xamarka marka la yimaadana in xaafadaha la dejiyo dadka meesha hoteelka laga dejiyahay waxa ugu fiican oo qabiilka lagu baabi'i karo waxaas waay talada ugu weyn aan soo jeedahay waxaa waaye in la maalgeliyo dhaqaalo la geliyo si ay mataqaanaa dadka ugu soo jeestaan ilmaha inay cayaaro dheelaan ilmaha yar markay cayaartooy yihiin iyo markay waxay yihiin ay cayaar ay dheelin waa kala gidisan yihiin ninka markuu cayaar dheelo waa isdhaqaaleeyaa ayaawoo seexaa wuxuu higsaa inuu mataqaanaa mustaqbal fiican oo yeesho xasan xuseen kulmiye oo ka tirsanaa naadigihii wegad iyo dekedaha ayaa qaba in kubadda cagtu ay si weyn ula dagaalanto qabyaaladda soomaaliya haddii isboortiga ay sida yahay ay wadaan waxaa waaye dad badan ayaa isbaranayo dadka hadday isbartaanna maarata hadda heshiis ayaa dhacaya maxaa yeelay hadda waxaa maqlaysaa maaragtay soomaalida haddana waxay mashaakil ku dhigaan hadday dagaalsanyihin xataa ee la yidhaha badaan laydinka haystaa wa- waa isla soo wada safaayan ma garatay haddii meel looga sheego hadda la yidhaha dhul aa laydinka haystaa dhul soomaaliya ma hadda la yidhaha waxaa ahaada waqooyi ha deganaado meel kasta ha deganaado soomaaliya u dagaalamaa muxidiin cambar khamiis oo hadda qaxooti ku ah magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa isna aragti taas la mida qabo isboortiga wuxuu la diriraa ama baabi'iyaa ama uu raadgooyaa waxyaalaha xunxun oo siiba ugu weyn yahay qabiilka balwadaha wax walba ayuu la dagaalaa wuxuuna isu keenaa bulshada iyo kicinta caafimaad ayaa laga helaa caafimaadka ayuu dhisaa heerar fiifiicanna waa laga gaaraa oo qofku jirkiisa iyo dadnimadiisa iyo maskaxdiisa saafi ayay noqonaysaa abuukar sheekh saciid oo loo yaqaano abuukarshaash oo u soo ciyaaray kooxdii wegad haddana ku nool dalkan maraykanka ayaa isna yidhi la dagaalanka qabyaaladda wax weyn ayuu ka qaataa isboortiga qabiilka aad buu uga celinaya maxaa yeelay aniga markaan ciyaari jiray dhallinyaradan la ciyaari jiray ilaa haddan saaxiibo wadan nahay walaalo aan nahay qabiilkooda maanan garanayn marka hadda waxaa jirta dhalinyaro badan oo cayaartooy aan la ahay oo wadanka ku sugan aan caawino aniga markay ay caawinaad isoo weydiistaan weli walaalaan nahay intaas sportska ayaana dhex aana dhex keentay inaan walaalo ku naqano saaxiib ku naqano qabiil ma jiro hadduu yimaado sports intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda ee toddobaadkan oon ku soo qaadannay xusuusta waayihii kubadda cagta soomaaliya barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somalia at v o a news dot com ama boggeenna facebook intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiiyey barnaamijkaasi ilayska v o a halka aad nagala socotaana dhegeystayaal waa voice of america washington maxkamadda militariga soomaaliya ayaa maanta dil ku filisay laba nin oo horey loogu helay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab islamarkaana ay dileen xubno ka tirsan ciidanka amniga warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dila ku fulisay shucayb cabdulaahi maxamed iyo saadiq cabdijabaar cumar oo ka tirsanaa ururka al-shabaab kuwaasay horay u xukuntay maxkamadda ciidamada labadan xubnood ee ka tirsanaa al-shabaab ayaa ku eedeysnaa inay gudaha magaalada muqdisho ka fuliyeen dilal qorshaysan oo ay u geysteen ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya sida uu warbaahinta u sheegay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida muumin cabdulaahi xuseen eedaysana shucayb cabdulaahi maxamed axmed waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu si bareer ah u dilay kow marxuum saddexle xoogga xuseen macallin cali jilicow taariikhdu markay ahayd siddeed iyo labaatankii bishii lixaad laba kun toddobayo toban labo marxuum gaashaanle boliis yuusuf cabdulaahi maxamed taariikhdu markay ahayd sagaalkii bishii labayo tobanaad laba kun toddobayo toban saddex marxuum laba xidigle boliis cabdulaahi ibraahim xasan gambar taariikhdu markay ahayd shantii bishii shanaad laba kun siddeed iyo toban afar marxuum cabdi cali maxamuud taariikhdu markay ahayd toddobaiyo labaatankii bishii koob iyo tobanaad laba kun siddeed iyo toban eedaysane saadaq cabdijabaar cumar xuseen waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu dil bareer ah oo gaadmo ah ku dilay marxuum deble xoogga maxamed xasan ibraahim taariikhdu markay ahayd koob iyo soddonkii bishii saddexaad laba kun sagaaliyo toban degmada dayniile waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumiinta sare ku xusan taariikhdu markay ahayd afar iyo tobankii bishii koob iyo tobanaad laba kun sagaaliyo toban maanta oo ay taariikhdu tahay afar iyo labaatanka bisha tobanaad laba kun labaiyo labaatan waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka qurbe waxaa toron kasoo diray waryaheena xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno taageero dhaqaale oo loo ururinayo dadka dhibaatada kasoo gaartay dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab ee ka socda gobolka hiiraan gobolada qaar ee dalka oo ugu horeeyo gobolka hiiraan waxaa ka socda dagaal u dhexeeya ciidamada deegaanka oo kaashanaya kuwa dowladda iyo ururka al-shabaab dagaaladaas ayaa sababay dhibaatooyin kala duwan oo soo gaaray dadka deegaanka haddaba qaar ka mid a jaaliyadda soomaalida ee magaalada toronto ee dalkan kanada ayaa lacag ururin u sameeyey dadka ay dhibaatadu soo gaartay waa kan xuseen xaaji oo ka mid a dadkii soo qabanqaabiyey kulanka bismillahi raxmaan raxiim waa ku salaamay marka hore walaalkay xuseen kulankan hadduu aan qabana caawa waxau ku saabsanaa fares loo sameynayo dadkii ku waxyeeloobay dhibaatooyinkii iyo dagaaladii ka dhacay gobolka hiiraan kheyr allaha siiyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogan waa isku gurmataa laakiin annaga muhiimadan waxay tahay mar walba oo dhib meel ka dhaco in laisku gurmado xoogga ugu weyn waxay tahay inaan u gurmano dadka masaakiinta ah dadkii la dilay ilmahoodii dadkii ku dhaawacmay iyo guryihii ku burbura qaraxii ka dhacay magaalada beledweyne waata xuseen marka jaaliyadda soomaalida reer kanada aaday u badan yihiin keliya ee toronto maaha ma jiraa qorshooyin kale oo reer kanada oo dhan loo gaarsiinayo taageeradan loo fiinay dadkaasi dhibaataysan ha way jiraan xuseen waxaa ka mida magaalada edmonton fanresa ka dhacayo magaalooyin badanaa jiro oo sida intaa ogahay laakiin waxaan ogahay edmonton albertino ka dhacay iyo toronto laakiin qolo walbo lacag bay iska soo guraysaa ottawa ka mida montreala ka mida vancouver ka mida gobolo badan oo north america ayaa lacagta gurayo marka hadda adduunka weel baxayo e transfer lasoo tiraa qasab maaha in ay joogaan magaalada toronto ama edmonton waata ugu dambeyntii waxaad iga warantaa bal lacagahan la ururinayo maxay u tari kartaa qoysaska halkaasi ku dhibaataysan wallaahi guddi baa jiro guddigaas baa ka fariisanaya laakiin waxaan aaminsannahay inay wax weyn u diri doonto sababto dadkii dalkii abaar baa ka dhacay abaartii ka sogow hadana dagaala lasi galay marka dadkii way dhibaataysan yihiin marka gargaar bay u baahayiin sida ugu dhaqsaa badan inaan gaarsiino insha allahu tacaala cabdinaasir cali aadan oo loo yaqaano joomi oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay kulanka ayaa barnaamijka qurba u sheegay muhiimadda ay leedahay in la taageero dadka dhibaatadu soo gaartay runtii maanta dhibka haysta reer hiiraan iyo dadka soomaalida ah oo qurba joogta sidaan aan dadkaa u caawin lahayn walaaladeenna oo la xasuuqay oo la baaba'shay oo magaca soomaalida lagu xasuuqay in aannu garab istaagno annagu haddaan nahay jaaliyadda reer kanada gaar ahaan reer toronto waxaan samaynay xaflad dadkaas soomaaliyeed sidii loo gurman lahaa dhaqaale aruursi inaan dadkaas caawinno dadkii dhintay allah u naxariistay laakiin inta dhibaataysan iyo halganka lagula jiro dhibaatada soomaaliya ku habsatay oo ah nimankaasi diidan nabadda soomaaliya reer hiiraan waxaa loola diriraya wax kale maahan waxaa layidhi soomaalida waxaa ku amaadaa mas madaxa laga dilaa reer hiiraan waa dadka keliya oo dhaqdhaqaaqay oo iska dhacshay dadkaas soomaalinimada diidan marka ayagaa la garaacaya marka soomaaliyay caawa qof kasta oo dhegaysanayo reer hiiraan aan u heelinno halgan ka socda aan garab istaagno waata jom waad mahadsan tahay gacan ka geysashadiinna maxay kula tahay inay ka bedeli karto xaaladda ka jirta ama dhibaatada halkaasi ka jirta horta marka hore aan in yar kuu sheega reer toronto iyo reer kanada qurba joogta dadka waxaana ugu horeeya markii soomaaliya noqoto in wax loo qabto xataa dadkii soomaaliya dib ugu noqday oo dhistay baana marka toronto iyo kanada waa dhaqdhaqaaqa socda waxaan aaminsanahay haddaanu si fiican uga qayb galno in aan guul ay soomaaliya gaarayso reer kanadana waa ku kalsoonahay dhaqaale garab istaagid dhan walba inay la garab istaagayaan walaalahooda hiiraan iyo walaalahooda soomaaliyeed meel kasta ha joogaan sidoo kale haweenka ka qayb galay kulanka ayaa ka hadlay taageerada ay la garab taagan yihiin dadka dhibaatada ka soo gaartay dagaalada ka socda gobolka hiiraan dagaalka dibicurashada ah ee lagu dabar jaraayo shabaab ee ka curtay gobolka hiiraan qof kasta oo soomaaliya waxaa laga rabaa hiil iyo hoo inuu la garab istaago hiiraan waa hooyadii soomaaliya hooyaduna haddii ay bukooto amba ay geeriyooto carruurta way dayacmaan halganka maanta socda ee dibicurashada ah madaxiisa allaha raajiyo uu lambarwan ka yahay guddoomiyaheenna gobolka hiiraan mudane cali jeyte cismaan iyo ciidamada deegaanka ee macawisleyda annaguna hiiliyaho waa garab taaganahay waxaan kaloon u mahad celinayaa ciidamada dowladda soomaaliya iyaguna dagaalka ku jiro ee militariga leh waxaan leenahay waa mahadsantihiin sida maaragtay aad uga u saboorgaraynaysaan ciidamada deegaanka ee macuusleeda halgamayaasha ah ee waxaan kaloo u mahad celinaynaa dowladda soomaaliya ugu horeeya brime ministerka waddanka waa markii labaad uu gobolka hiiraan ka dego taariikhdaanu xusi doonto oo uu dhibaatada dadkiisa lasoo qaybsaday maalintii ugu horreysay oo ceelasha ay dadka ka dumiyeenna uu u tegey haddana waa markii labaad uu aaday waxaan leenahay jaalle ra-iisul wasaare waa mahadsan tahay maadaama oo ten years wadankeena dagaal ka jiray waxa loo baxsada waxaa waaye dumarka soomaaliyeed marka waxaan dhihi lahaa aniga dadkayga hiiraan horta aad aan u jecelahay waaye dhibaatadiina annagana meeshan ay nagu haysato oo markasta aad aan iniga walwalo wax kasta oo sacrificena ah wadankayga hiiraan ha naqato soomaaliya oo dhan ha naqato ina waxaan rabaa aan mar kasta u istaagnaado sida aan ku caawin lahaa dhinac kastaba ha ahaatee waxaan rabaa dumar kasta oo soomaali ah inaan annaga iscaawino oo kamtuulad kasta oo soomaaliya ku taalo aan halbigarayno no only hiraan all soomaaliya oo dhan kasoo bilaaba muqdisho kasoo bilaaba puntland kasoo bilaaba somalilan unamet inaan caawino aan u taaganahay waana tuseynaa meel kasta oo soomaali ama donation looga aruurina ama laga halbigarayna oo soomaali ahne qofka koo caawiyo aan naqanaynaa insha allah biidni illahi alkariim faysal xasan oo horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka lonterio ayaa barnaamijka qurbe u sheegay in loo baahan yahay in lasii wado taageerada dadka dhibaatadu soo gaartay iyadoo lala kaashanayo siyaasiyiinta dalkan xuseen oo aad iyo aad baad u mahadsan tahay waad la socotaa soomaaliya dhibaato xoogan ayaa ka jirta intii dhoweydna waad maqashay arrimaha ka socda hiiraan oo runtii maaragtay dadkii la gumaadayo qof yar iyo qof weyn dhibaatada intaas la egna waxa weeyaan mid maaragtay soo jirtay dadkiina hadda ay maaragtay qaadan layihiin jaaliyadda soomaalida canada waxay isku yimaadeen runtii in gurmad loo sameeyo gurmadkaas oo aan keliya ku ekaan doonin caawa laakiin in laga wada shaqeeyo sidii maaragtay dhibka weyn ee ku habsaday ee soomaaliya ah siday u heli lahaayeen gobonimadooda iyo sharaftooda sida maaragtay dhibka lagu hayo ee xoogan in laga dulqaado laakiin hadda caawa waxay ahayd sidii maaragtay gargaar dadkii dhibka uu gaaray maaragtay loogu taageeri lahaa dabcan waxaan loo baahan yahay inaan la kaashano xildhibaanada wakiilka naga ah dhinaca federaalka marka waxaa loo baahan yahay marka dowladda canada iyo dowladda magaranaysa maraykanka dariskeena in go-aan cad la qaato soomaaliya gobonimadeeda iyo sharafteeda iyo dowladeeda lala shaqeeyo si fiicanna loo xoojiyo arrinta canada ahaan aan samayn karan waxa weeyaan in safaarada ah non residenceka ay noqoto safaarad weyn oo buuxda oo xamar tagta oo la shaqeysa baahida markaa dadka soomaaliyeedna kabi karta aan markaa garab istaagno soomaaliya si markaa dib maaragtay sharafteeda iyo gobonimadeeda ay usoo ceshisto dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay taageero dhaqaale oo loo ururinayo dadka dhibaatada ka soo gaartay dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab ee gobolka hiiraan inta aan mar kale kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o e da ee magaalada toronto xuseen nuur xaaje oo inala socodsiiyey barnaamijka qurbe haatana kusoo dhowaada barnaamijka dooda gaaban waxaa muqdisho kusoo diyaarisay zaynab abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban muddo shan bilood ku dhow waxaa howlgal ka dhan ah al-shabaab uu ka socdaa gobollada hiiraan iyo galgaduud haddaba maadaama uu dagaal socdo ma jirtaa isku xirnaan iyo iskaashi ka dhaxeeya dowladda dhexe ee maamul goboleedyada waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya aqoon-yahan yuusuf maxamuud sheekh axmed iyo siyaasi abuubakar ibraahim cali waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey yuusuf maxamuud
waa mahadsantahay zeynab runtii waxaa ila muuqataa runtii in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada khaasatan maamul goboleedyada hadda uu dagaalku ka socdo in wada shaqeyntoodu ay hadda hagaagsan tahay ilaa xad markaad fiirisid tusaale hadda madaxweynihii hirshabeelle oo jooga gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan deegaanada hadda in dagaalku uu ka socdo madaxweyne ku-xigeenkii oo hiiraan joogo gudoomiyihii gobolka hiiraan oo qeyb ka ah dagaalka markaad fiirisid wasiirkii gaashaandhig iyo xildhibaanadii muxuu ahaay deegaan doorashooyinkoodii ee qeyb ka ah dagaalada iyo dadka deegaanka waxaan isleeyahay ee wada shaqayntooda aaday u aaday u sareysaa waana bilow fiican marka hadda fiirisid dowladdii cusub iyo sidii hadda layskula jaan qaaday waxaan isleeyahay waa bilow fiican howshan meesheeda ha laga sii wado talada iyo tusaaleynta iyo dowladdu wax walbay u baahan tahay marka waxaan rajeynayaa intaa harsan inta harsanna in muxuu ahay hore looga sii socon doono oo kor loo sii socon doono insha allah abubakar eh, markaad fiirisid qaabka howlgalka uu ku socdo ma muuqataa iskaashi ka dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada
bismillahi raxmaan raxiim waa idin salaamayaa walaalkay yuusufna waa salaamayaa bahda v o e da oo walaashay saynab abuukar ugu horeysan waa salaamayaa run ahaantii markii aan arrintaas ay u weydiiy su-aasha aan u gudagalo ma muuqato wax isku xirnaan ah dowladda federaalka iyo dhinaca maamul goboleedyada runtii habaacsanaa weyn ah ayaa ka jirto oo weliba aad u malayso in laisku baanguuraayo siyaasadeed ee ka jirto maxaa yeelay wax hadda dagaal sax u ka socdaba waxaa ka jiro hirshabeel qayb ka mid ah gaar ahaan gobolka hiiraan inta kale waxaa waaye wax iska un oon la sheegi karin waaye markii la fiiriyo dhinaca galguduudoo kaleo meel yarar ka mid ah iyo dhinaca kalobay meel yaroo ka mid ah laakiin dagaal sax oo la sheegi kara oo maamul goboleedyada puntland hadday tahay jubbaland hadday tahay way jifaan iyo south westis inteeda badan iyo sidoo kale hirsabeel inteedii badan haddii aan dib kugu soo noqdo yuusuf waad dhegeysanaysaa abuubakar ibraahim waxa uu ku doodayaa marka la eego sida hadda ay howsha ku socoto in aanay muuqan isku xirnaan ka dhexeysa dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya adigana waxaa qabtaa in uh, iskaashi uu jiro maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
wax walba horta la qabanayo dhaliil way yeelanayaan laakiin anigu waxaan isleeyahay runtii ilaa xad sida hadda wax ay ku bilaawdeen wax walba horta bilaawo waay mar haddii barnaamijka uu bilaawday oo hawshii lagu guda jiro waxaan isleeyahay in hore looga socdo ma ahan oo isku xirku uu sii wanaagsanaado ma ahan in dib aanan looga soo noqonaynin dagaaladan hadda waxaa ku jiro runtii aabbe iyo wiilal asaga u dhalay uma malaynayo runtii ayagoo aanan runtii meel kusoo ogaanin inay guryahooda ay kusoo noqonayaan ilaa dagaalkaas ay kasoo xaqiijiyaan ahdaafta ay u galeen laakiin ma ahan waa la dhihi karaa sidii la raba ma aha hawsha waa la dhihi karaa taageeradii dowladda oo laga filayay heerkii laga rabay ma gaarsiisna waa la dhihi karaa dhaliishaas waa imaan kartaa laakiin muhiimadda waxaa waaye howlgalka ama dagaalka ma socdaa ciidamada dowladda federaalka garab ma u yihiin dadka deegaanka muhiimadda laga hadlaa waa intaas waxay yacnii awoodda meesha la ekaataba ama meeshay ku dhigtaba ha noqoto laakiin muhiimadda dagaalka waa lagu jiraa waxaan rajeynaynaa runtii dowladdu meelaha weaknesseska uu ka jiro inay sii xoojisaan rajeynaynaa insha allah inkastoo meelaha qaar ay dhaliilo ka jiraan haddana yuusuf waxa uu leeyahay abubakar in dadaalla socdaan oo tallaabooyin la qaaday adiga inaba ma kuu muuqataa in horumar la sameeyey oo dagaalka uu socdo oo meelo badan shabaabka laga saaray waa mahadsanyaha walaalkay yuusuf saynaboy markaan kuu sheego dagaalka sideeda meel la qabsado waxay u baahan tahay in horumar laga sameeyo lasii haysan karo ay u baahan tahay laakiin markii meeshii oo colaaddii kugu haysato aad qabatay maalin kastaba weerar lagugu soo qaadaya oo ada dufays ah ku jirto dadkii aad waxaa weeye aad meesha ka qabatay shacabkii aad ka xoreysay cadowgii waxay u baahan yihiin adeegyadii arrimaha bulshada u baahan yihin inay helaan si nabadda ay ku helaan ay u baahan yihiin marka waxaa weye meeshaas la qabtay nabad inay nabadgelyo hesha ay u baahan tahay oo marka meelihii kusii xiri haddana weerar lasii xoreeyo ayay u baahan tahay marka run ahaantii culays weyn ayaa soo fuulayo maadaama meelihii kale dagaal uu ka jirin oo ay wada jifaan maamul goboleedyadii kale oo wax tallaabo qaaday aysa jira haye yuusuf
waa mahadsan yahay abuukar runtii waxaan is leeyahay aniga meelaha la qabtay iyo in hore loo sii socdo iyo iyo muxuu ahaa in meelaha lagu sii hakado waxaasoo dhan waa waa howl ciidan saraakiishaan ooga dambaynaynaa laakiin waxa kale arrinta uu kala hadlayo oo ah arrimaha bulshada iyo horumarinta dagaalaaba lagu jiraaba hadda markii dagaalka uu dhammaado oo guul la gaaro wax walbo wanaaga iyo horumar ah iyo arrimo bulsha iyo gargaar iyo dadkaas way heli karaan laakiin iyadoo dagaal lagu jiro way adag tahay Eh, dadkii shacabkaaba dagaalka qayb ka ah oo raba inay deegaankooda xoreystaan oo raba inay horumar ku noolaadaan oo xorriyad ay helaan rabaan Eh, midda kale oo abuukar hadda uu ka hadlay oo ahayd eh, eh, muxuu ahaay maamul goboleedyadoo dhan eh, kama wada socdo maamulo- maamulada hadda kuwa kuwo badan way ku jiraan kuwo kalena hadda diyaar garow ay ku jiraan sida koonfur galbeed marka waxaan is leeyahay aan ka war sugno sida ay wax ay u dhici doonaan iyo iyo howlaha muxuu ahaay ee maamulada iyo dowladda dhexe u taalla aan ka warsugno abubakar adigoo soo koobaya ee gabagabada doodana waan isla soo gaarnay sidee guud ahaan een, caqabadaha aad ka dhawaajisay ay ku gadaamaan howlgalka hadda socda looga gudbi karaa islamarkaana looga miri dhalin karaa Ah, siinab abuukrey waxa waaye waxaa looga eh, dhulgaari karaa horumar buuxin loo tallaabsan karaa in madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu iskugu yeero dhammaan maamul goboleedyada shir guud oo amniga qaranka uu qabto abaamiir guud lakalaqa uu siiyo oo halkaas laga tallaabo qaado oo madmadowga oo ay tabanayaan haddii ay jirto maxaa yeelay qofka iskama iska jiifo waxba uu tabanaya in laga marka een, bixiyo wixii tashwiish oo ku jiro ee, madax- madaxda maamul goboleedyada markii laga bixiyo ama markaas oo madaxweynaha bixiyey in la qaato oo saas marka wadajirkii ku bilowdo goob walbo maamul kasta deegaanadiisii si saf ballaarin ah dagaalka ay u galaan taas ayaa horta horumar lagu gaari karaa wakhtigana uu ku soo gaaban karaa runtii shan bilood waxay ahayd in dhul badan iyo deegaamo badan degmooyin badan la xoreeyo ayay ahayd laakiin nasiib darro mayse dhicin oo meeshii maamul goboleedyadii ah ka seexday dowladdii laakiin diyaar ay ahayd inay cid walbo ay caawiso ciidamadii federaalkii la geeyo ka qayb qaadato diyaar ay u ahayd xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay siyaasi abuubakar ibraahim cali oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada hirshabeelle iyo aqoon-yahan yuusuf maxamuud sheekh axmed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
saynab abuukar ayaa nala socodsiisay barnaamijka dooda gaaban haatana dhegeystayaal aan idin xasuusiyey qodobadii wararka ugu waaweynaa v o a riishi sunaag oo ah nin asal ahaan kasoo jeeda hindiya ayaa lagu wadaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee britain kadib markii ay tartanka isaga hartay haweeneydii la tartamaysay iyo ra-iisul wasaarihii hore boris johnson oo isagu xalay ku dhawaaqay inuu ka baxay tartanka riishi sunag ayaa noqday ra-iisul wasaarihii ayaa noqon doona ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey oo british asian ah sidoo kale sunag oo sagaal iyo afartan jir ah aan idhaahday oo labaiyo afartan jir ah ayaa noqday ra-iisul wasaarihii ugu yaraa ingiriiska soo mara tan iyo lord liverpool oo talada ingiriiska qabtay kun iyo sideed boqol laba iyo tobankii beri oo talaado ah ayuu xilka kala wareegi doonaa ra-iisul wasaarihii ka horeysay liis truss oo xilka iska casishay toddobaadkii hore kadib markii muddo sagaal iyo afartan maalin oo keliya ay xilkaasi haysay warkaan saraakiisha bangaladesh ayaa sheegay in boqolaal kun oo ruux ay ka daadgureeyeen deegaanada ay dadka ku badan yihiin ee koonfurta iyo waqooyiga halkaas oo ay kasoo wajaha- ku wajahan tahay duufaan xoog leh caawa ilaa ay biri oo talaado ah isniinta maanta ah saraakiishu waxay sheegeen in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay duufaanta ilaa iyo saddex iyo soddon kun oo ka mid ah qaxootiga rohingya ee kasoo cararay colaada mayanmar ayaa lagu wargeliyey inay guryahooda ku nagaadaan duufaanta sitrang ayaa waxa ay ku socotaa xawaaro dhan sideed iyo siddeetan kilomitr saacadiiba waxaana la saadaalinayaa in aroornimada hore ee beri oo talaado ah ay ku habsato magaalada khaybabara ee koonfurta bangaladesh wiil dhalinyaro ah oo dhammaadka sanadkii hore afar arday ku dilay weerar uu ku qaaday dugsi sare oo ku yaala gobolka michigan ee dalkan maraykanka ayaa maanta qirtay dhammaan dacwadihii lagu soo oogay ethan crumley ayaa qirtay dhammaan afar iyo labaatan eed oo loo soo jeediyey oo la xiriiray dil iyo dhaawac uu u geystay arday dhiganaysay dugsiga sare ee oxford ee koonfur galbeed ee gobolka michigan wiilkan ayaa oo hadda ah lix iyo toban jir ayaa wajahaya xabsi daa'in hase yeeshee qarinadiisa ayaa codsanaya in lagu rido xakun ka khafiifsan xabsi daa'inkaasi
wararkii caalamka ayaa intaasi inagaga dhan haatan aanu aadna dhinacii heesaha
heestaasina dhegaystayaal waxay ugu dambeysay idaacaddeenii caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaanaysa washington waxaa idinla socodsiinayey aniga oo ah nuur xasan tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo